Al Keningwa, Washington.
Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o t toosan nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka bitrband hirarka efyimada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan subax wanaagsan waa jimco wanaagsan afar labaatanka bisha ogos ayaa taariikhdu ay tahay sanadka labada kun shan iyo tobanka idaacaddeenna saaki caalamka waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah maxamed colaal xasan
markaan la kulannay dhibaatooyinkii aan jidka kusoo aragnay dadkeenu dhibkay qabeen biyola'aantii jidla'aantii amni darradii wixii o dhan baan kala macalin yacni iskoollada macalimiin lahayn wixii o dhan baan kala hadalnay arrintii way taabatay wuxuu codsaday inaan ribood usoo gudbino si official ah kaasi waxau ahaa nuuraddiin bedel tubeec oo ah hogaamiyaha dhallinyaro socod ku maraysay gobollada waqooyi bariya kenya oo ka hadlaya kulan ay la qaateen madaxweyne uhuru kenyatta dhegaystayaal hafi hadal kuma jiro waa afar iyo tobanka bisha ogost sanadka labada kun shan iyo tobanka qodobada kale ee aan barnaamijkeena saaka idinku hayna waxaa ka mid ah doorashada maamulka jubbaland oo berri la filayo inay dhacdo iyo xildhibaano federaal ah oo ka soo horjeestay turkiga iyo dowladaha yurub oo isku maandhaafsan la tacaalidda arrinta muhaajiriinta barnaamijkii amuuraha islaamka oo saaka oo kale aad dhegaysan jirteen iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa eegaysa xarun militari oo ku taala magaalada liivesworth ee gobolka kansas si loo geeyo maxaabiista hadda ku jira xabsiga guantanamo bay ee dalka cuba xarunta militariga ee magaalada liivesworth iyo xarun kale oo ku taala magaalada charleston ee gobolka south carolina ayaa ah labada goobood ee lasoo kormeeray sida uu faray xogeeyaha gaashaandhigga ee maraykanka ashton carter xarunta gobolka kansas ayaa lagu hayn karaa ilaa iyo konton maxbuus sida uu sheegay sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigu xilligan la joogo waxaa xabsiga guantanamo bay ku jira boqol iyo lix iyo toban maxbuus kuwaasoo badankooda loo wareejin karayo dalal kale oo lagu hayo
wejiga labaad ee caadiyeynta taariikhiga ah ee xiriirka maraykanka iyo cuba ayaa u wareegaya maanta oo jimco ah magaalada havana ee caasimadda cuba halkaasoo cutub ka tirsan ciidamada badda ee maraykanka ay saari doonaan calanka maraykanka bannaanka safaaradda maraykanka ee havana munaasabadan ayaa daahfur u ah safaaraddan cusub ee maraykanka iyo soo nooleynta xiriirka duwnaasiyadeed ee labada wadan oo go-naa muddo tobannaan sannadooda safaaradaha labada wadan ayaa dib loo furay labaatankii bishii julaay ee aynu kasoo dhaafnay laakiin maraykanka ayaa xafladda rasmiga ah ee furitaanka safaaradiisa cuuba dib u dhigay si fursad loogu siiyo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo ku mashquulsanaa arrinta heshiiska iiraan inuu ka qayb galo furitaanka safaaradda mucaaradka ah iyo dadka ku kacsan xukuumadda shuuciga ah ee havana ayaan lagu casuumin furitaanka safaaradda maraykanka
xukuumadda griig ayaa difaacday barnaamijkeeda cusub ee samata bixinta dhaqaale xil la horgeeyey baarlamaanka dalkaasi arrintan ayaa timid ka hor cod jimcaha berita waa jimcaha maanta indhada loo qaadayo hindashar sharciyeed arrintan la xiriira si loo ansixiyo lacag dhan saddex iyo sagaashan bilyan oo ka imanaysa midooda yurub mudanayaasha baarlamaanka ayaa si adag uga dooday hindisahan oo ay dhegaysanayeen guddi baarlamaanka ka tirsan oo aad ugu adadkaa dooda guddigan ayaa soo bilaabatay khamiistii shalay ra-iisul wasaaraha dalka alexis sibres ayaa ku booriyey baarlamaanka inuu ogolaado heshiiskan oo toddobaadkan lala galay hay-ad hay-adaha amaahda bixiya sida bangiga dhexe yurub guddiga yurub iyo hay-adda lacagta adduunka ee i m f heshiiskan samata bixinta ayaa gareega saaraya sharciyo sharciyo aad u adag oo la xiriira dhinacyada yaraynta kharashka iyo kordhinta cashuuraha si deymo cusub dalkaasi loo siiyo saddexdii qof ee dadka maraykanka ah ba keliya mid ka mid ah ayaa ogol sida madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama uu u wajahay heshiiska caalamiga ah ee xakameynta barnaamijka nukleerka iiraan sida ay muujisay ra'yibaaris cusub oo dadka maraykanka laga qaaday shirikadda galab oo ra'yibaarista samaysay ayaa su-aalo weydiisay in ka badan kun qof dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxayna sheegtay qiyaastii ama khamiistii lasoo dhaafay shalay in shan iyo konton boqolkiiba dadkaasi waxaa la weydiiyey ay diideen siyaasadda madaxweyne obama ee iiraan halka soddon iyo saddex boqolkiiba ay ogolaadeen
subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa aroor jimco ah wararka halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington koox dhallinyaro ah oo xilliyadii dambe socod ku mareeyey magaalooyin ka mid a gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa la kulmay madaxweynaha dalkaasi uhuru kenyatta kooxdan dhallinyarada ah oo socodkooda u bixiyey socodkii rajada ayaa yididilo ka muujiyey in isbeddel nabadeed uu ka dhici karo gobolka waqooyi bari ee dalka kenya haddaba nuuradiin bedel tumeec oo ah hogaamiyaha dhallinyarada socodka rajada ayaa wariyaha v o eda ee waqooyi bari uga warramay kulankii ay la qaateen madaxweyne uhuru kenyatta
Een, madaxweynaha een, wadanka waan la kulanay een, si kastaan oo la kulanay annaga oona ka filanaynin maalintan markaan la kulanay dhibaatooyinkii aan jidka kusoo aragnay dadkeena dhibkay qabeen biyola-aantii jid la-aantii amni darradii wixii oo dhan baan kala macalin yacni iskooladii macalimiin lahayn wixii oo dhan baan kala hadalnay arrintii way taabatay wuxuu codsaday inaan report usoo gudbino si official ah oo dhibaatada aan sheegayno wax mataqaanaa waqtigaas eh, wax laga qaban karo iyo kuwa muddo dheer qaadanayso intaan u- inaan u kala dhigno oo markaas wax ka qab- marka riboodkii waxaan gudbin hadduu ilaah yirahdo ama isniinta ama talaadaan gudbinaynaa Een, xogta idinku aad helaysaan ee aad ku xusi doontaan een, riboodkiinaas madaxweynaha dalkaad u geyn doontaan Een, xagee baad xooga saari doontaa ma dhanka tacliinta ma dhanka amniga ma dhanka horumarka Een, shirow intaad sheegtay eh, iyo in kaleba culayska baan saaraynaa Eh, horumar la-aanta jirto een, waxyaa- waxyaalaha aan ku kabeyno horumarka iyo amniga iyo wax waliba aan ku kabeyno waxaa ka mid ah jidka waxaan ku niri eh, dadka reer waqooyi bari waa dad kenyaan ah sida kenyaan kaleeto waa kenyaanimada dad jecel weeyaan laakiin haddana kenyaan maaha waayo waxayna kenyaan ku ahayn waqooyi bari iyo kenya yacni iskuma xirno waxa isku xiri kara waxaa weeyaan jidkaaseetu Wa- wa- yacni markuu jidka uu- uu- la- jidka haddii la dhiso dabcan horumar kaleetana wuu imaanay Eh, waxaa kaloon ka hadalnay tacliinta awood baan saarnay oo waxaan ka sheekeynay dhalinyarada inay eh, macalimiin ayna haysanin waxaan sheegnay iskuullada inayna isku mid u qalab iskuulka sarehe iyo kan mandheere iyo gaaris iyo wajeerkuya in isku u qalabaysanayn macalimiinta isku macalimiin ayna haddana is- isku itixaan ay fariisanayaan socdaalkii waad soo dhammayseen oo iminka dib ayaad ugu soo noqoteen gobolka maxay tahay waxa xigo ee iminkaad ku howlantihiin aad gacanta ku haysaan shirow waxaan damacsannahay waxyaalo dhowr ah kow een, waxaan dhiseynaa hadda saddex librariba waxaan ka dhiseynaa saddexda county eh, garis wajeer iyo mandera iskoolka neb girls een, iskoolka la yiraahdo wajia girls iyo iskuul burburo la yiraahdo oo mandheera ku yaalo waqtigan hadda maxaan u dooranay inaan librariyada meesha aan ka dhisno maadaama macalimiinta ay meesha ka baxeen waxaan leenahay il- il- ilmaha ha yeeshaan reading culture yani ha- ha- yani mataqa inay wax akhristaan akhriska ha u fu- ha u fududaado oo dadaal dheeraad ha geliyaan Een, marka een, arrinkan muxuudan kaaga soo baxay socdaalkiinii ilaa iyo min mandheera ee aad ku lugeynayseen midna kaaga soo baxay in waxbarashada oo keliya aad xooga saartaan aawa arrimihii nabadda qaylidaantii aad sameynayseen xaggee baad kaga tagteen arrinta amniga meesha maan ooga tegin eh, ilaa haatan waan wadnaa aad baan mataqaanaa annaga xaggeena aan inoo go-antay inaan amniga mataqaanaa dadaal weyn aan mataqaanaa xaggeena aan ka muujino hadda waxaan sameynaynaa shir weyn baan ka abaabulnay magaaladan gaariso oo hoteelka almon la yiraahdo waxaan rabnaa inaan soo keeno shan boqol oo qof oo ka kala socdo wajeer mandheera iyo gaariso eh, oo aan rabnaa saddex beri inay meeshan ay mataqaana aan ku hayno kadib saddexda beri maalinta saddexda waxaan aaminsan inuu resolution ama heshiis uu kasoo bixi doono yacni qoysaska taa is hayo inay meesha heshiis aan oga saxiixi karno inay mar dambeeto Eh, nuruddin een, waxaad tiri een, sinan la-aan ayaa ka jirta guud ahaan sinan la-aantani dadka gobolkani waa ay tirsanayeen ilaa iyo kontonkii sane lasoo dhaafay maxay kula tahay idinkoo dhallinyaraa iminka oo aad is leedihiin inaad kaga bedeli kartaan ama aad bidhaamin kartaan si s- sinan la-aantaasi looga baxo sinaan la-aanta waxaan kaga bixi karno dadkeena oo xaqiiqada dhabta ayaga isku raacaan socodka markaan gaaris ka bilowno ilaa imandheer aadnay soomaali baan la hadlaynay soomaalida haddii ayaga midnimo laga helo maanta oo ayaga dilka iska daayaan oo qabyaalada iska dhaafaan sinaanta way imaan waayo dowladan hal luuqad hal af annagoo midaysan baan dowladda kenya la xaajoonayna Een, horaan waxaad ahaydeen dhalinyaro een, himmi ku dhashay in nabadda ay ka shaqeeyaan iyo horumarka gobolka tusaalena u noqday een, een, kumanaan dhallinyaraha iminka in deganaasho gobolka uu ka jiro waa tahay Een, ma laga yaabaa mustaqbalka inaad noqotaan midnimadiinaasi ay noqoto mid ishaysato si aad ugu gaartaan in dhalinyaro fara badan ay hiigsigiinaasi soo raacdo Een, taas way noo go-an tahay Een, hadda waxaan aas-aasnay hay-ad ama foundation la yirahdo walk of hope Een, shahaado mardhow ay noo soo bixisaa waxaan rabnaa annagoo midaysan oo saas oo hay-ad ah inaan dhaqaalo meelo ummadda inaan oga raadino dadkeen inaan wax u qaban Ee, dad waxaan soo aragnay yacni tuulo waxaan soo aragnay labaatan iyo shan sano degan oo biyo la-aan ah oo labaatan iyo shan sano ay kulihii waan gebagabaysanayni dadkaas marka annaga annaga dadkeena sugaya waa annaga waayo intaan u tagnay dhibkooda soo wareysanay waa dad tabar aana lahayn waxay u baahan yihiin marka marka in dhibkooda wax looga qabto cid kaleeto oo meel kale ka imaatan wax ma qabanayso maanta waqooyi bari haddii ay hormarayso waxaa hormarin kara dadka reer waqooyi bari kaasi waxaa ah nuuraddiin bedel tubeec hogaamiyaha dhallinyarada la magac baxday amaba sameynayay socodkii la magac baxay socodka rajada waxa uu warramayay wariyaha waqooyi bari ee kenya maxamed faarax shire
halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington rari suban subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegeysan meel kastoo aad naga maqlaysaan xuseen xirsi axmed oo ah xogeyaha guddiga doorashada ee maamulka jubbaland ayaa tabintayadii xalay idaacadda v o eda u sheegay in guddiga doorashada ee maamulka uu ku dhawaaqay xildhibaanada ka qaybgalaya doorashada madaxtinimada ee jubbaland iyada oo xilkaasi u taagan ay u taagan yihiin afar tartame oo kale ah axmed maxamed islaan hilowle aadan maxamed cusmaan xuseen xaaji fayruus iyo maxamed cismaan yuusuf dhinaca kalena xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada muqdisho kaga soo horjeestay hanaanka doorashada u dhacayso maxamuud cali magan oo xildhibaanadaasi ka mid ahaa ayaa wariyaha v o eda ee muqdisho axmed xasan colaad uga waramay shirkooda jaraa'id
colaadow saad u sheegtaybo waxaan qabannay war jaraa'id gaar ahaan sidaad la socoto magaalada kismaayo oo hadda ka horna ay ka soo dhiseen wax ku sheegeen maamul gob ku sheegeen baarlamaan oo maamulkaas ay ku keeneen habkay ku yimaadeen markaa baarlamaankii federaalka arkeen ayaa inta loo codeeyey oo laga wada hadlay yaa boqol iyo afartan iyo labo xildhibaan oo fadhiday maalinta ayadaa kulanka yaa boqol iyo soddon iyo labo waxay u codeeyeen inuu yahay xaaraan oo dib loogu noqdo ayagaana xaq u lahaa baarlamaanka siduu sharciga noo qorayo federaalka oo noo degan iyo heshiiskii dhex maray dowladda ku meel gaarka iyo axmed madoobe ku dhex maray addis ababa asaga lafti wuxuu qorahayaa qodob ka mid ah ayaa wuxuu sheegayaa wuxuu leeyahay baarlamaanka goboleedka marka la soo dhisahayo waxaa soo dhisaya salaadiinta iyo waxgaradka deegaanadaas oy garab siinhayaan xildhibaanada federaalka ah markii lasoo xulo kadibna ansixintiisa waxaa iska dhe xildhibaanada maamul baarlamaanka federaalka xildhibaanadiisa ayaa ansixinaya marka ma ahayn meel cidlaa kamaana duulayn laakiin maamulka axmed madoobe khaasatan axmed madoobe laftigiisa wuxuu codsaday in dib loogu dhigo doorashada baarlamaankii baa diidaa la leeyahayo arrintaa
colaadow warkaasu waa war aan meesha ku jirin baarlamaan wax diida meeshaan ma yaallo niman asagoo meel kusoo xaraystay weeyo waxa waxaa weeyo waxaan jirin wey dad isaga meel ku urursaday oo weliba uu isaga keensaday dadkii beelaha deegaanada iyo gobolada iyo degmooyinka aysan keensan oo isaga keensan le waa diidaan waxa kan waa wax isaga dadka maqashinaya mooyaane wax jiritaan lama aha hadday dhacdo in doorashadaasi la qabto oo baarlamaankii jubbaland ee kumeelgaarka ahaa ee doorashadaasi ay qabtaan maxaa maxaa maxaa lagu xadgudbay waxaa lagu xadgudbay sharciga dalka u yaalla lagu xadgudbay waxaa lagu xadgudbay kala dambaynta ummadda soomaaliyeed baa lagu xadgudbay sharciga dalka u yaalla waa sharciga uu ku dhisan yahay maamulka hadda dowladdan jirto oo kumeel gaarka ka baxday oo dowladda federaalka ee soomaaliya ah sharcigu ku dhisan yahay wey sharciga asaga oo lagu xadgudbahay waxaa ka dhisan waxaa ku xadgudbahayana dowladda dhexdeedaan u aragnaa xadgudubkaasna uu ka imaanay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ilaa ma caddo warkooda inay warkooda caddeeyaan baan rabnaa dhinacan gedo kale markay aan fiirinoo kale howlgallaa socday madaxdii gedo iyo mas-uuliyiin kale marka maxaa idinkana taas kala socoteen oo xildhibaanadiina jubbooyinka
colaadow qodobka labaad labada qodob oo meesha uga doodaynay oo wadatashiga ay ka lahaayeen waxgaradka iyo salaadiinta iyo xildhibaanada deegaanadaas qo- qodobka labaad wuxuu ahaa arrinta ayada annaga sidaan ognahay ama lala wada socdo ma- ciidamada amison hawl waxay mandate u haystaan cadowga si loola dagaalamo inay ka siiyaan gacan dowladda soomaaliyeed oo ciidankoodana ka garab dagaalama ciidamada soomaaliyeed iyo ayaga si ay cadowga u raayaan way u haystaan mandate uma hayno wax mandate inay u haystaan inay maamul usoo sameeyaan meelaha la qabto arrintaas terms of referencega ciidamada ay ku soo galeen dalka amison gaar ahaan ciidamada xuduudada nala leh dalka dalka xuduudda baarlamaankan ka dalbanaynaa waana arki doonaa
kaasi waxa uu ahaa maxamuud cali magan oo ka mid ah xildhibaanada du- baarlamaanka federaalka soomaaliya oo shalay sh- magaalada muqdisho si jira-id ku qabtay kaasoo ay kaga soo horjeedeen doorashada baarlamaanka jubbaland ama madaxtinimada jubbaland ee dhacaysa
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal tirada tahriibayaasha gaadhaya jasiiradda jasiiradaha griiga oo dhowaanahan si weyn kor ugu kacday ayaa indhaha ku soo jeedisay kaalinta xukuumadda turkiga ee wax ka qabashada tahriibka sharci darrada ah xukuumadda ankara ayaa walaac ka muujisay in dalalka ku jira midooda yurub ay ku guuldaraysteen inay la qaybsadaan turkiga culayska uu ku hayo qaxootiga ka imanaya dalka suuriya ee dalkaasi ku sugan oo gaadhaya ilaa iyo laba milyan oo qof wariyaha v o eda dorian jones ayaa warbixintan ka soo diray magaalada istanbul maxamed colaad xasan ayaa inoo soo jeedinaya kumanaan qaxootiya ayaa gaaray jasiiradaha griiga toddobaadkii lasoo dhaafay ku dhowaad dhammaantood qaxootigan ayaa la aaminsan yahay inay ka soo gudbeen marinka ciriiriga ah ee agian c ee badda mediteraneanta iyagoo ka soo galay dalka turkiga tirada qaxootigan ayaa toosh ku ifisay dadaalada uu turkigu ku bixiyo xakamaynta tahriibta sharci darrada ah sida uu qabo sandiig agta oo ka tirsan jaamacadda suleyma sah ee magaalada istanbul The law enforcement is very weak on the Turkish side. We understand that all these human traffickers are stealing boats.
waxauu yidhi hay-adaha fulinta sharciga waa kuwa liita dhinaca turkiga waxaan ognahay buu yidhi in dhammaan kuwa dadka tahriibiya ay xadaan doonyo way fududahay in doonyo la xado buu yidhi maadaama ganacsigan sharci darrada ah uu yahay mid lacag badan ay ka helaan kuwa ku lugta leh waxaa taasii caawinaysa buu yidhi wada shaqaynta athenes iyo ankara ee arrintan ku aadan waa mid liidata wax wada shaqayna iyo iskaashi oo labada wadan ka dhexeeya gaar ahaan dhinaca ilaalinta xuduuddooda badeed ma jirto buu yidhi dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa ciidamada ammaanka ee turkiga waxay qaadeen tallaabooyin ay ku horjoogsanayaan tahriibayaasha doonaya inay u gudbaan dhinaca greega iyagoo baro kontarool ka samaystay jeedka laga galo magaalada izmir oo ah magaalada ugu weyn dalka turkiga ee dhinaca ku haysa xeebaha biyaha u dhexeeya labada wadan ee agian c loo yaqaan ee badda mediteraneanta laakiin iyadoo turkiga uu martigelinayo ilaa iyo laba milyuun oo qaxooti reer siiriya ah oo ay uga baxdo turkiga lacag gaaraysa lix bilyan oo dollar ayaa xukuumadda ankara waxay qaati ka taagan tahay oo ay ka caraysan tahay in midooda yurub ay ku hagradeen oo aysan la qaybsan culayska haysta sida uu qabo samiix idiis oo arrimaha siyaasadda ku qora wargeyska cumriyeed ee ka soo baxa dalka turkiga iyo barta internetka ee almonito xukuumadda ankara ayaa hadda waxaa dhibaato ku haya qaxootigaasi lagu eegtay haddii aysan dadaal ku bixinna ay ku sii badanayaan dalkaasi It sees what's happening in Europe, how the doors are being closed in Europe. That means that there's going to be a backlog of refugees in Turkey.
waad aragtaa buu yidhi waxa ka socda yurub albaabada yurub way soo xirmayaan buu yidhi marka taa waxay ka dhigan tahay in turkiga ay soo gaaraan qaxooti aan haysan meel ay uga sii gudbaan oo fara badan ankara ma aragta buu yidhi cid culayska la wadaagaysa marka dareenka ayaa waxa uu yahay turkiga oo leh mar haddii aysan yurub culayska nala wadaagayn innaguna dusha uma ridan karno marka turkigu wuxuu doonayaa in dadka soo gaaraa si uun ay uga baxaan isagoon eegayn halka ay ku socdaan dalka turkiga ayaa waxa uu daris la yahay qaar ka mid ah gobollada ugu xasiloonnida daran dunida wuxuu taariikh ahaan muddo dheer ahaa ilinka ay qaxootiga sharci darrada ah ka galaan yurub axmed igdugu oo ka tirsan jaamacadda k o c ee istanbul ayaa muddo dheer daraasado ka sameynayay tahriibka sharci darrada ah ee turkiga sii dhex mara waxa uu leeyahay waxaa jirtay taariikh dheer oo ah in xukuumadda ankara ay mar walba ku xiriirinaysay wax ka qabashada qaxootigan ahdaaf diblomaasiyadeed oo ka waaweyn oo ay doonayso inay gaarto waxa uu leeyahay mar haddii ankara ay isku dayeysay muddo inay ku biirto midooda yurub laakiin aan laga ogolaan go'aamada brussels ma noqon karaan buu yidhi kuwo saameyn ku leh turkiga EU membership now is grey area, so Turkey losing its interest to in midooda yurub ay xubni ku soo biirto hadda ma aha mid muuqata buu yidhi marka macnaheedu wuxuu yahay ma jiro cadaadis badan oo turkiga la saari karo waxaan u malaynayaa buu yidhi in mas-uuliyiinta turkiga ay indhaha ka xirtaan wax ka qabashada tahriibayaasha sharci darrada ah waxaana sii kordhaya buu yidhi tirada tahriibayaasha turkiga soo dhex maraya xukuumadda ankara ayaa ku cadaadinaysa xulafadeeda reer galbeedka in la abuuro aag si weyn loo ilaaliyo oo ammaan ah oo laga dhex sameeyo gudaha dalka siiriya taasoo u ogolaanaysa qaar ka mid ah qaxootiga siiriya inay waddankooda dib ugu noqdaan oo halkaa lagu kaalmeeyo hindisaha noocaasi ah ma aha mid soo dhoweyn diiran kala kulmay midooda yurub dadka wax cudursaa ayaase sheegaya in tiradan sii kordhaysa ee qaxootiga siiriya ee turkiga dhibaatada ku haya ee yurub usii gudbaya waxaa laga yaabaa in turkiga ay ku dhaliso inuu ka fiirsado doorka xulafadiisa ee culayskan haysta aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o eda doron jones halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka oo saaki oo kale aad dhegeysan jirteen xuseen barre aadan ayaa inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka magaalada geneva ee dalka switzerland waxaa ka socday wadahadaladii u dhexeeyey dhinacyada isku haya siyaasadda dalka liibiya iyadoo aan wax natiijo ah laga gaadhin ilaa iminka wadahadalladan ayaa u dhexeeya labada garab ee ku loolamaya siyaasadda dalkaasi sida uu faahfaahinayo cabdixakiin jaamac yuusuf oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee jaamacadda carabta ee magaalada qaahira dhinacyo badan oo isku haya waddanka awooddiisa ayaa jira qolyo kala duwan oo awoodo badan ayaa ka jira qolyihii baa wada hadlayay muddo dheer oo wada wa- muddo dheer eh, wadahadallo soo socday oo soo maray algeria iyo Mo- morocco Eh, marka wadahadalladaas waxay udhexeeyaan gu- gruubka degan eh, Dar- darabulus oo isbahaysiga wadaniga ah iyo kuwa baarlamaanka degan eh, dubruq iyo xukuumadda laba xukuumadood oo waddanka sheeganaya inay ka taliyaan iyo awoodo kala raacsan oo hubaysan baa wada hadlaya wadahadalkaasuna en- en wuxuu ka furmay sh- shalay wuxuu ka furmay geneva oo wuxuu dhamaystiraya wadahadaladii u socday hore u socday oo waxaa laga wada hadlaya waddanka in nabad lagu xasiliyo iyo in eh, lagu soo dabaalo wadahadal hubka dhegisna lagu sameeyo maleeshiyaadka eh, kala raacsan dhinacyadaas xukuumad loo dhan yahay oo danina la sameeyo En, meel fiican bayna wax marayaan waxay la tahay waxaa lasu haya waa siyaasad siyaasaddan haddii lagu wada hadlo inay ku wada heshiin karaan dhinacyada badan ay waddankooda badbaadin karaan inta harsan caqabadaha ugu weyn hortaagan eh, labada dhinac hadday dhacdo inay heshiiyaan waxay noqonaysaa hubka oo si aada u fara badan loo haysto libiya oo qo- qolyo badan oo cidka amar qaaday ay joogaan intaa waxaa sii dheer en, mudane niman en, eh, argagixiso ah oo de- iyaguna jooga libiya oo cidna ka amar qaadeen baa jira in eh, loo midoobo in nimankaas en, lala- la- la- si si wadajira loola diriro waxaa kaloo dhibaato noqonaysa ajiz- eh, eh, eh, nidaamka eh, eh, nabadgelyada oo aada u hooseeya sidii waddanka nabad lagu soo dabaali lahaa waxaa kaloo kamid a iyadana en- en- en, tahriibka inay iyaguna mushkilada ka jirta waddanka wadamada laga tagay kamid tahay tahriibta laga baxo oo adduunka culeys badan oo yurub weliba aada u qaylinaysa oo wadamada laga soo baxa weye inay joojiyaan en, oo xooga saaraan in la joojiyo ama la hakiyo inta inta suurtagal suurtagal ah marka caqabadooyin badan baa iska dhinaca kale oo caqabada waxa weye sida khayraadka loo qaybsan doono waddanka waddanka waddan petrol la weeye kasokow dagaalada u dhexeeya kooxaha islaamiyiinta ah iyo ururada kale ee dalka liibiya waxaa jira ismariwaa siyaasadeed oo ka taagan dalkaasi sida uu mar kale faahfaahinayo cabdixakiin jaamac yuusuf dhanka kale waxaa jira weji kale oo khilaaf ku leeyahay oo ah in laba xukuumadood baa ka jira waddanka iyo laba baarlamaan baarlamaan fadhigiisu yahay iyo xukuumad eh, tribal oo caasimada ah oo ah qoladii muctamarka wadanka caamka ah oo haysatay wadanka oo aqoonka u badan iyo qolyo kale oo oo madax u yahay eh, cabdullaahi sani oo xukuumadda la ictiraafsan yahay oo adduunka u ictiraafsan yahay oo ah iyaduna waxay usoo wareegtay markii laga qabsaday eh, dara tribal ay la wareegeen kooxaha fajr libya la baxay howlgalka fajr libya qolada la baxday ee la- eh, markii la wareegeen tripoli ayay waxay usoo wareegeen magaalada baydal oo lagu magacaabo ee gobolka dubruk waxaa kaloo jira iyaguna faragelin eh, wadamada lagu eedeynayo En, ca- ninkan jarnaalka waxaa laleeyahay wadamo carabta qaybtood baa la socda iyo wadamada reer galbeedka qaybtood baa la socda En, marka en, weliba gaar ahaan eh, isagoo ka faa'iidaystay khibradiisa hore ciidanka iyo qabaaisha degan bariga oo si fiican u kala yaqaano iyo dhanka kale oo laleeyahay eh, qola- qolyahan eh, fajr libya la baxay oo tripoli degan oo leeyahay dowlada carab ayagan la socda iyo dowlado kale marka en, faragelinta sheeha kama maqna meesha hadalladaas waxay u dhexeeyaan en, dhinacyada isku haya waddanka marka laakiin waxaa la rajo fiican baa jira oo haddii isku tanaasulaan oo ay muujiyaan wadaniyadda ay muujiyaan waayo khatar badan baa soo wajahaya ka dha- oo ah kala qaybin in waddanka la kala qaybiyo marka cabsidaasaa jira marka ayaamaha dambaan kala ogaan doonaa natiijada iyo qaabka maaragtay inay awood u leeyihiin hogaamiyaashooda iyo siyaasiyiintooda inay ka gudbi karaan marxaladan adag ee libiya hadda ay gashay inta badan dagaalada iyo khilaafaadka ka dhaca dalalka dunida islaamka ayaa dadka qaar waxa ay ku eedeeyaan inay dhinacyo kala duwan ay faragelin ku sameeyaan dhinacyadaasi oo isugu jira dalal kale oo dunida muslimka ka mid ah iyo weliba dalal shisheeye haddaba maxaa sabab u ah dagaaladan iyo qalalaasaha ka taagan dalka liibiya waxaa arrintaasi faahfaahin ka bixinaya faysal mukhtaar oo ah qoraan ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalkan maraykanka waxyaabo badan baa horta la odhan karaa en, inkastoo arrinta ay xog u qasan tahay oo hadda xaqiiqo badan la ogaan karin en, horta waa kow xukuumaddii oo hanan weyday amnigii dalka iyo inay maaragtay eh, wadankii ay qabsato oo awa- amaradeedii ay bixiso oo dee hay-aadkii iyo amnigii dalka iyo ciidankii ay ay- ay samayso hanan weyday horta waa kow waa sabab En, amni darro meesha ka jirta oo oo hubkii uu iskaga faafsan yahay oo qolo walba ay dhinaceega ay ka hubaysan tahay oo nidaamyo badan yani ka tahay badan qolooyin badan oo ku salaysan maaragtay ama diin ama qabiilo ama is-urursi kale oo qolooyinkan hadda ninkan uu wato kale oo oo- oo ciidankii hore ka hadhay oo iyagana lagu tuhmayo inay khadaafi ay eh, dadkii ka hadhay ay yihiin oo in iyaga laftigoodu dee amnigooga intay u cabsadeen in waayo dadka la taarget gareeyo mar walba lagu tuhumo khadaafi inay ka hadheen oo ay nidaamkiisii yihiin ka mid a marka waxyaabahaas oo eh, dadkaas oo iska soo wada horjeeda oo isku fikirba ahaynba in iska horimaadada dhex maraya iyo xukuumad rasmi oo dee meeshii amnigii ah- hayso oo wadankii hanata oo jirin oo waxyaabahan keenaya in khilaafka badan eh, de kulley khilaafadiimida xun baa laisku khilaafaa marka waxa weeyaan waxa laisku khilaafayo waa sidaas beelahaas oo iyagu iska hubaysan oo jira betroolkii iyo dhaqaale aan caadi ahayn oo nidaamsanayn oo de lacag yani cash flow iska socda oo wadankii soo galaya oo nidaam lahayn ayaa maaragtay meeshii ka jira wixii baa maaragtay dee qolo walba dhinaceega inay maaragtay siday rabto u maamusho oo ay ay rabtaa
intaasina waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waryahayaga xuseen barre iyo barnaamijkaasi amuuraha islaamka inta haddaan kaga gudubno aan ku yaranasanno dhinacii kaalimaha sugaanta
nafta armida hogaamiso waxa uu ka gube waa aamuskii nafta armida hogaamiso waxa uu ka gube waa aamuskii ma adkaysiba qofan looga dhigay ilntiyo hoqdiyo ololaha jacay ma adkaysiba qofan looga dhigay ilntiyo hoqdiyo ololaha jacay ma wadadaaba qadayr baxdiyo taanigayaay ma wadadaaba qadayr baxdiyo taanigayaay ambii walaal alfiyo kun jeer nafku anta ubax ku sidee ubax ku sidee ilbiisaniyo ufayo xare eegan laha qalbi omanba rugul lahay ma wadadaaban qadayr baxdiyo taanigayaay ambii walaal waxbaa ka dhacay Eh, maxamed heestaasi ambiya Hees iyo cajiib fanaanka waay.
kaaskay aadba aad baad madaxa ugu ruxaysay Ah, aadna ma sihayn laakiin Aad- aad- laakiin waxaa la isku racsan inay hees fiican tahay okay codkaasi baxsan ee fanaanka kaska ayaan kusoo gabagabeyna idacaddeenna aroornimo waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo maxamed cola xasan dhammaantiin waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
eedaarayo nafastaysanba sidoo malin qaba wilminaye eedaarayo nafasqaysanba sidoo malin qaba ku wilminaye
This program has come to you from the Voice of America, Washington.